subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
waa sabti bisha juun waa saddexiy toban sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo magacaabay xalay goor dambe sagaal senatar kuwaasi oo dhexdhexaadin doona dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada senatarada waxa ay gudanayaan iyo guddigaba waajibaadkooda dastuuriga ah iyo midka hadda guddoomiyaha uu ku magacaabay ayay gudanayaan waan isjecelnahay iyo waan isnacebnahay mucaarid muxaafid ma ahan waajibaad dastuuriya iyo ayaa la kala qaadanayaa oo waajibaad dastuuriya la gudanayaa waxaa kale oo aad maqli doontaan fatahadii webiga jubba kadib magaalada baardheere oo heshay gargaaro dadka deegaanka ka soo jeeda ay isku xilqaameen
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka maraykanka oo cunaqabateyn saaray baarayaal ka tirsan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo balse marka hore waxa aad kusoo dhowaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan
maxkamadda dastuuriga ee dalka burundi ayaa soo saartay xukun dhigaya in madaxweynaha la doortay ee dalkaasi indiye shimiye sida ugu dhaqsiha badan loogu dhaariyo xilka madaxweynenimo nuqul ka mid a xukunka maxkamadda dastuuriga ee burundi oo soo gaaray laanta v o e da ee la hadasha dalalka bartamaha afrika ayaa dhigaya in lagama maarmaan ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabanqaabiyo munaasabadda dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee everest indishimiye kaasi oo bedelaya madaxweynihii hore ee dalkaasi oo dhowaan geeriyooday pierre incoronziza madaxweyne nkurunziisa ayaa salaasadii geeriyooday isagoo shan iyo konton jir ahaa isagoo ku dhex geeriyooday isbitaal ku yaala dalkaasi burundi halkaasi oo loo dhigay laba maalmood ka hor geeridiisa dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in uu u geeriyooday wadnaha oo si lama filaana uu istaagay iyada oo magaalooyin badan oo dalkan maraykanka ah ay dabcinayaan xayiraadii socodka ee uu dhaliyey cudurka covid -19 amaba coronavirus ayaa haddana jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanku waxa ay sheegtay in ugu yaraan labaatan gobol oo maraykan ah ay sare u kacday tirada dadka laga helay cudurkan arrintan ayaa sabab u noqotay in saraakiisha iyo khubarada caafimaadku ay soo saaraan digniin ku saabsan suurtagalnimada inaan cudurkan weli si buuxda looga guulaysan ama aan loo xakamaynin tirakoob ay samaysay wakaalada wararka ee a b ayaa muujinaya in tirada dadka laga helay cudurkan toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay dadkaasi oo ku nool koob iyo labaatan gobol oo maraykan ah ay ka badnaayeen tiradii laga helay toddobaad ka hor inta aan tirakoobka la samaynin xalay saqdii dhexe xilliga soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi ayaa u magacaabay sagaal xubnood oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya in ay dhexdhexaadiyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xildhibaanada la magacaabay waxaa ka mid ah senator xuseen sheekh maxamuud oo uga waramay sare cabdi axmed waxa ay qabanayaan iyo sida ay dhinacyada u kala dhexgeli doonaan
ayaa go-aan ku gaaray tala soo jeedintiisana ay ahayd in la isu yimaado dowlad goboleed dowladda federaalka ah aqalka sarena uu kaalin ka qaato guddina u magacaabo marka waan soo dhaweynaynaa tallaabadaas ayay daba socotaa guddigan maanta waddanka wuxuu u baahan yahay in la isu yimaado la wada hadlo la dhiirigeliyo aqalka sarena doorkaas uu qaato si fiican ayaanu soo dhaweynayna waa hagaag waxaa jirta in ay soo dhoweeyeen beesha caalamka in wadahadal dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyada ay yeeshaan sanatarada haatan uu magacaabay guddoomiyaha aqalka sarena qaarkood dowladda iskumay fiicneen oo ayagaa mucaarad ahaa marka sidee ayay wax u dhexdhexaadinayaan xubno xildhibaano ah oo laftooda dowladda aysan markii horeba isku fiicneen
waad mahadsan tahay dabcan sanatarada waxa ay gudanayaan iyo guddigaba waajibaadkooda dastuuriga ah iyo midka hadda guddoomiyaha uu ku magacaabay ayay gudanayaan waan isjecelnahay iyo waan isnacebnahay mucaarid iyo muxaafid ma ahan waajibaad dastuuriya iyo ayaa la kala qaadanayaa oo waajibaad dastuuriya la gudanayaa waana waajib hadda in laisu yimaado qodobo dastuuriya ayaa sheegaya dowlad gobolee dowladda federaalka la maaragtay isu yimaadaan ka wada hadlaan arrimaha masayriga iyo iskaashigooda taas ayay ka mid tahay rajo weyn ayaana ka qabnaa dabcan waa laga yaabaa qof iyo shaksi iyo qof aan isku ficnayn lakiin ashkaasta muhiim ma ahan institutionada iyo hay-aadka ayaa muhiim ah in soomaaliya maanta dabcan meeshaan ay maraysana la isu keeno isu yimaadaan lawada hadlo waxaa dadkan ka dhexeeya oo ay doorashada ugu horreysana laga wada hadlo dabcan annaga ka baarlamaan ahaan waxaan adeedsanahay baarlamaankan federaalka soomaaliya waxaana soo saarnay madaxweynahanuu saxiixay sharci sharcigaas ayaa guddi sidoo kale loo saaray inuu xeerar ka dhinaa dhamaystiro baarlamaankay la taallaa xeerarkaas in xeerarkaas oo la dhammaystiro xayndaabkaas si guud loogu dul shaqeeyo dowladnimadan ay ku dhisnaato wixii ka suurtagalaya laga qabto laakiin laga wada xaajoodo ayadoo raalli la isaga yahay laisku qanciyo wixii soconaya wixii aan soconaynina laga wada hadlo muhiimadda waa taas marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in ay ku guulaystaan xubnaha guddigan uu guddoomiye cabdi xaashi hogaaminayo shaqadooda iyo waajibaadkooda inay gutaan waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan howsha aad isugu imaadeen ood qabanaysaan guddi ahaan maxay tahay oo dhinacyada aad hadda ku dhexdhexaadinaysaan ugu horeeyo dabcan waxaa ugu muhiimsan in mataqaanaa horta dadkii la arko la rabay inay isu yimaadaan la wada hadalsiiyo ilaa xad guddiyo farsamo ayaa jiray meelaha ay ku kala boodeen iyo waxyaabaha isku waafaqsan yihiin la ogaado oo horey usoo shaqeeyey kadibna dabcan meelsha la isugu keeni karo iyo waktiga la isugu keeni karo la isu keeno ayaga ayaa ay u taallaa muhiimna ay tahay inay ajendayaashooda iyo ka wada hadlaan meelaha la isku khilaafsan yahayna la dhiraandiriyo meel la isu raaco laakiin muhiimadeena hadda waxay tahay in la fududeeyo istimaatimkooda waddankana xaalka hadda uu ku jiro la isku dayo in mataqaanaa jidsaxan la mariyo oo la isfahamsiiyo inta siyaasadda ku hardamaysa miiskana isu yimaadaan waa gartay waxyaabo badan oo waxaa jirta soo baxaya aflaatanki saaci lasoo dhaafay oo khilaaf xataa dowladda dhexdeeda inuu jiro la sheegayo kuna salaysan isla arinta doorashada iyo dalka sidii horey ugu sii socon lahaa wixii haatan ka dambeeyo marka madaxdii sare ee dowladda dhexe in aysan qudhooda isku fiicneen ama khilaaf uu dhex yaallo maxaad nagala wadaagi kartaa arrintaas arrintaasu si guud waxaa iska jirtaba marka ay timaado xilliyada kala guurka ah oo in dad isla socday ay kala tagaan kuwo mataqaanaa aan isla soconna ay isku jid soo maraan laakiin aniga hadda wax rasmi ah oo aan ka sheegi karo inay xafiisyada dowladda iskhilaafsan yihiin ma jirto laakiin waa iska sunnada siyaasadda iyo mid guud oo ah ama si gaar ah soomaaliyaba in maaragtay arrimaha noocaana iyo doorasho markay timaado xilliga kala guurka kala shaki iyo uu bilowdo laakiin anigu hadda wax gaar ah oon sheegi karo oo weli soo cadaaday ma jiraan waxaan rajeynaynaa dabcan baarlamaanka federaalka soomaaliyana in sidii miyaha iyo guddigiisaba ay daraad soo saareen guddiga joogtada ahu in ay ka wada hadlaan inta hadda dhiman wada shaqayntooda iyo jadwalkii ay ku wada shaqayn lahaayeen xukuumadda federaalka dhexdeeda iyo mataqaanaa tan dowlad goboleedyadana ay isu yimaadaan xilligan kala guurkana dabcan soomaaliya jid fiican loo horseedo oo doorasho lagu geli kara insha allah waata haddii hadda kaba soo qaadba dhinac dhinacyada hadda laidiin igmaday inaad u kala dabqaadaan ay idinku qanci waayaan oo idin dhinac idiin arkaan qaarkiin ama mucaarad u arkaan ama aysan xataa ayaga laftooda wada shaqayn fiican ka dhexeynin sidee ayaad usii ambaqaadaysaan ama idinkugu sahlanaan kartaa howlahan inaad kamira dhalisaan u malayn maayo hadda cidiba inayna diidayso haddee qoladii mataqaanaa diidaa hadda jidka soomaaliya isu imaatin u malayn maayo inayba dhacayso laakiin haddee markaas waxa ay tabanayaan keeda ayaa lala mari doonaa insha allah laakiin waxaan rajeynaynaa haddee guddoomiyihii aqalka sare guddiga hogaaminayo oo soomaali isugu jira dowlad goboleedyadii wada matalaya heer federaal ah haddee waxaan isleeyahay uun mataqaanaa qolo walbaahu meel bay kudhegantahay xajisanaysaa laakiin hadda guddigan la diidi maayo laakiin qolo walbaahu mawaaqiifteeda waxyaabaha kale hadalheyntooda ee badantoo jiraa waxaa ka mid a in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi uu dhinaciisa qaatay go-aan ka gaara madaxda sare qaarkood isagana uu leeyahay dhinacna uula saftay maamul goboleedyadii marka taas aawadeed ma kula tahay in lagu qanacsanaan doono annaga hadde hadda ma aragno gudoomiye cabdi xaashi inuu qolo gaara la saftay inuu danta iyo dalka soomaaliyeed iyo dastuurkii uu asaga mas-uulka ka ahaa qayb ahaan inuu waajibaadkiis ka gudanayaan aragnaa inuu qolo gaara la saftay ma aragno waa laga yaabaa inay mataqaana u arkaan ayaga laakiin aqalka sare isuma arko gudoomiyaha isuma arko inuu dhexdhexaad yahay ficiladiisana dhexdhexaad ahaan doonaan aan rajeynaynaa aan ka wada shaqayno marka inay guul kusoo dhammaato oo dabcan laisku wada qanco hadda annaga shaqadeena noogu muhiimsan waxay tahay in bal qolo walbaa meesheeda lagu qanciyo la isku soo jijiido ayaga isu yimaadaan ayagana ka wada hadlaan waxa muhiimka ah ayaga afurintii ah
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa waa senator xuseen sheekh maxamuud oo u waramayay wariyaha v o eda saare cabdi axmed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa saxiixa sharci cusub oo cunaqabateyn dhaqaale iyo xayiraad socdaalba lagu saarayo dembi baarayaasha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada i c c kuwaasi oo ay maxkamaddu u xilsaartay inay baaris ku sameeyaan dembiyo la galay lagana galay dalka afghanistan oo lala xiriirinayo saraakiil maraykan ah iyo kuwo saraakiil kale oo ka tirsana dalalka xulafada ay yihiin maraykanka ee halkaasi ku sugan warbixintan waxaa arintaasi ku saabsan ee mowqifka maraykanka isugu kaasoo dubariday wariyaha v o eda xuseen bare aadan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan saxeixay amar madaxweyne oo xayiraad dhaqaale lagu saarayo dembibaarayaasha ay maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c u xil saartay dabagalka dembiyada lagu eedeynayo askar maraykan ah iyo kuwo kasoo jeeda dalalka xubinta ka ah ciidamada isbahaysiga la dagaalanka argixisada ee ku sugnaa afghanistan amarka madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale dhigaya in loo diido saraakiisha maxkamadda i c c iyo xubnaha qoysaskoodu in ay helaan fiisaha dalkugalka maraykanka iyo inay ku noolaan karaan dalkan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa sharaxaad ka bixiyey arrintan
And indeed, I have a message to many close allies around the world. Your people could be next. especially those from NATO countries who fought terrorism in Afghanistan right alongside of us.
ma aqbali karno mana yeeli doono maxkamad macmal ah oo jeebka lagu wato waxaana sidoo kale fariintan u gudbinayaa dalal badan oo xulufo dhow nala ah oo ka mid ah beesha caalamka annagoo u sheegayna in dadkooduna ay nagu xigi doonaan oo la beegsan doono gaar ahaan dalalka isbahaysiga neto oo ka qayb qaatay dagaalkii lagula jiray argixisada ee afghanistan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo maamulkiisu waxay ansixiyeen xayiraad dhaqaale oo lagu soo rogay saraakiisha maxkamadda i c c ee sida tooska ah ugu lug leh beegsashada askarta iyo shaqaalaha maraykanka waxa kale oo aan ka mamnuucnay inay dalkan maraykanka soo galaan oo si xorriyad ah ugu noolaadaan xorriyadda maraykanka iyaga oo beegsanaya dadka sida tooska ah u difaaca xorriyaddan ee naftooda u horay waxaa xusid mudan in dowladda maraykanku aanay xubin ka ahayn maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya galyaqaan amiin haaruun oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka xuseen mowqifka maraykanka ee ku aadan maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah ama magaceeda loo soo gagaabiyo i c c waa in maraykanku uusan diyaar u ahayn ama uusan rabin in uu la shaqeeyo taa beddelkeedana ugu goodinayo in aysan samayn karin maxkamaddaasi wax baadhitaan ah oo ku saabsan muwaadiniinta maraykanka ah isagoo maraykanka ogolaasho aysan ka haysanin taariikh ahaan waxaan ognahay maraykanku qayb ayuu ka ahaa geed socodkii hore ee lagu bilaabay maxkamaddan waayo caalamka wuxuu isku raacay in loo baahan yahay maxkamad madax bannaan oo dembiyada xadgudubyada aadka macnaa u foosha xun ee caalamka ka dhaca qaada oo ka madax bannaan wadamada hase yeeshee maraykanka waxaan ognahay waktigii madaxweyne bill clinton isagoo inuu saxeixay laakiin uusan u gudbinin sanadka golaha sanadka oo laga rabay in ay maaragtay iyagu laftoodu ay baasiyaan oo sharci ka dhigaan taasi maadaamaysa dhicin markii u yimid madaxweynihii xigay ee bush isagu ka laabtay go-aankii hore ee madaxweyne bill clinton saxiixii hore dib uga naaqday warqadna wuu u diray macnaha i c c inaysan xubin ka noqon doonin dalka maraykanku maraykanku waa wadan ka toddobaad ee keliya aan xubin ka ahayn maaragtay la iska diiday inay xubin ka noqdaan maxkamadda caalamiga ah haddana waqtigan la joogo xukuumadda joogtahay aad ayay uga soo horjeedaa iyadoo marka u arkaysa in maxkamaddani ay tahay maxkamad bartilmaameedsan karta ama baaritaan ku samayn karta gaboodfallada ciidamada maraykanka iyo muwaadiniinta maraykanku ay ka geystaan wadamo shisheeye oo kale waxaan ognahay maxkamaddu inay iclaamisay in ay baaritaan ka wado wadamo ay kamid tahay afghanistan dembiyadii ka dhacay kaasoo lagu baarayo xadgudubyadii ay geysteen ciidamada afghanistan kuwa taalibaan iyo kuwa maraykankuba marka taas ayaa keentay hadda waqtigan xaadirka in madaxweynaha dalka maraykanku uu soo saaro dikreeto uu kaga hor imanay arrintaas uuna ugu goodinayo xubnaha ka tirsan maxkamaddan in ay cunaqabateyn saari doonaan ama inay dalka maraykanka soo galaan inay u diidi doonaan maraykanku wuxuu arkaa un maaragtay in aysan dan ugu jirin in maaragtay ay ka mid noqdaan hase ama taa beddelkeeda maxkamaddani ay noqon karto halis soo food saarta ciidamadooda iyo danahooda caalamka ay ka leeyihiin
amarka madaxweynaha maraykanka ee ganaaxa uu saaray dembi baarayaasha maxkamadda caalamiga ah sidee ayuu haddaba u dhaqangeli karaa sideese ayuu u saameyn karaa maxkamadda caalamiga ah waxaa mar kale arrintaasi inoo falanqeynaya garyaqaan amiin haaruun muwaadiniin maraykana in lagu maxkamadeeyo caalamka ama wadamo kale oo aan maraykanka gudihiisa ahayn waa wax caadi ah adduunka o dhan way ka dhacdaa haddii muwaadin wadan u dhashay uu wadan kale dembi ka galo gudihiisa wadankaas wadankaasi xaq ayuu leeyahay maxkamad keeno marka maxkamada wadamada xubinta ka ah ee maxkamadda i c c in ay ogolaadaan in maaragtay muwaadiniinta maraykanka ee wadankooda gudihiisa gabadfallada ka geystay maxkamad la saaro wax la baciidsada ma aha waa arrin markii horeba sharciguna ogolaa caalamina ahayd haddana maxkamaddan maaragtay madaxa badnaa lagu wareejiyey hase ahaatee maadaama aan ognahay maraykanku inuu yahay wadamada ugu awooda badan caalamka waxaa suurtagal ah inay maraykanku uu saari karo pressure ama maaragtay uu ku qasbi karo wadamada lajeelka ah in aysan in maxkamadda i c c du aysan ka howlgeli karin wadankooda gudihiisa iyada oo baaraysa shakhsiyaad maraykan ah taas ayaa laga yaabaa in maaragtay ay saameyn ku yeelato oo haddii ay u arkaan wadamada qaarkood la jirka maraykanka inuu uga muhiimsan yahay inay u hogaansamaan shuruucda ic ama i c c taas ayaa laga yaabaa inay keento in maaragtay ay runtii ka noqdaan wadamo badan kala noqdaan i c c xubinnimada ay kala noqdaan taas ayaa suurtagal ah waxaa kaloo suurtagal ah wadamada caalamku in ay ku adkaystaan intay isku dhinac maraan in maaragtay maraykanka uuna keligiisa u khaldan yahay taasna aysan sax ahayn tada kale xukuumadaha maraykanku way isbedelaan marka haddii timaado xukuumad ka gedisan xukuumaddan oo ama dimuqraadi ama independent ah waxaa laga yaabaa laftooda inay bareshirka badan ka daayaan maxkamadda i c c laakiin waqtigan xaadirka ah waxaad moodaa maraykanku in uu cadaadis badan saarayo maxkamadda caalamiga ah iyo weliba howlwadeenada maxkamadda oo si shaksi ahaan aad moodid in loo ay uu maraykanku u bartilmaameedsanayo waxaan ognahay wasiirka arrimaha dibadda mark pompeo iyo maaragtay la taliyihii hore dalton labaduba in ay si cad shaksiyaad macnaha magac dhabayeen oo maaragtay lahaayeen xubnahaas ka tirsan maxkamaddaasi waxay ku jiraan in ay shaksiyaad maraykan ah ay baarayaan waxaana ka fikira tallaabooyinkan ka qaadi lahayn wax la mid ah taasoo loo arkay in ay tahay cabsigelin macnaha xubnaha ama maaragtay xirfadlayaasha ka shaqeeya maxkamadda lagu cabsi gelinayo marka waa arrin aan balwana arki doonaa tallaabada xigta inkastoo d madaxweynuhu hadda uu soo saaray dikreetadan cusub bal waxaan arki doonaa sida ay u dhaqan gasho iyo waxa kasoo cusboonaada maadsantahay maxkamadda caalamiga ee i c c oo xarunteedu ay tahay magaalada hague ee dalka holland amaba netherland ayaa jawaab ka bixisay go-aanka madaxweynaha maraykanka iyadoo oo ku silmaantay gaf loo geystay maxkamadda caalamiga ah iyo xuquuqda dadka dembiyada laga galay sida ay maxkamaddu hadalka u dhigtay
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbajoogta ah iyo sidoo kale kuwa dalka ku nool ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dalka ka waday dadaallo xoogan oo ay ku doonayaan in ay uga qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada ee gobolada dalka soomaaliya gobolka gadow dhallinyaro soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhisaan karkaarada webiga jubba ee mara xaafadaha baar dheere halkaasoo mararka ay fatahaduhu dhacaan ay ka dhashaan khasaare kala duwan maxamed cabdi caafi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dadaaladani ka qayb qaadanaya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayuu ugu waramay magaalada nairobi magacaygu waa maxamed cabdi caafi ololahan marka hore waxaan ku bilownay gurmudka fatahaada baardheere baardheere labayo tobankii bilood ee hadda ugu dambeysay ee aan joogay soomaaliya iyo afrikadan waxaa ka dhacay ilaa saddex fatahaadood oo aanan ka yarayn midii hadda ka dhacday marka dadka deegaanka ka soo jeeda baan nahay waxaan marka go'aansanay dhibaatada noocan oo joogtada ah in si kasta oo lagaga gaashaaman karo inaan u istaagno marka waxaan go'aansanay inaan abuurno baraarug bulsho dal iyo dibadba leh dhaqaale inaan aruurino in intii aan kari karno webiga meelaha uu kasoo fataho keliyada webiga biyaha ku dara inaan wax ka qabanno si fatahaadaha sida sahalka ku dhaco lagaga gaashaaman karo wax yar oo dadaal ah aysan u noqonin kuwa joogta oo maalin walba dadka degan magaalada iyo beeraleydaba khasaaro joogta u keena marka ma ololahan iyo ama dadaaladan ma dhallinyarada qurba joogta ka mid tahay mise guud ahaan dhallinyarada meel kastoy joogaan oo gobolka kasoo jeeda gado ayaa qayb ka ah waxaa xooga lahaa maxaan ku dhahdaa bilowga hawshan dadka gudaha jooga ayaa lahaa aniguna de waxaan ka mid dadka gudaha jooga qurba joogta inta badan waxay ayagu dhegaystaan oo fahmaan qofka garan kara ayaga terminolojiga ku hadlaan iyo ma garanaysaa feedback ay u baahan yihiin laga siiyo waxqabadkii dabcan way jirtaa marka aqoon badan oo aan u leeyahay dadka gobolka kasoo jeeda oo ku maqan dibadda wadamada kala duwan oo ku nool dunida dacaladeeda xiriiro badan ay la soo sameeyeen in ay sahashay in wax badan ay ka fahmeen meesha maanta aan u socono inay ka duwan tahay meelihii hore ee ahaa maaragtay degsi biyo qaada degsi kale ha lagu bedelo laakiin baraarugu asalkiisa wuxuu ka yimid gudaha marka ilaa goormaad udaan hawshan ilaa meeqa bilood baad hawshan ku dhex jirteen hawshan waxaan bilownay saddex iyo labaatankii bishii dhammaatay waxaan bilownay maxay ahayd bishii may markii fatahaduhu ay dhaceen marka abril may saddex iyo labaatankeeda baan jeclaa fatahada markay dhacayeen adugu hadda waxaan wadnaa muddo bil iyo xooga ah waxaan rabnaa marka inta webiga uu ka guraayo lacago baan aruurinay kuwana ballanqaadyaa waa haysanaa waxaana doonaynaa inta aan kari karno inaan aruurino ilaa aan ka gaarno hadafka aan leenahay oo ah in fatahadahan joogtada ah wax laga qabto marka ilaa hadda lacagta aad aruuriseen oo dadka deegaanka aad ka aruuriseen aad ku doonaysaan inaad wax ku qabataan imise gaaraysaa lacagta dadka horta aad bay umahadsan yihiin soomaaliya o dhan baa lacagta bixisay haba ugu badnaadaan dadka deegaanka ah de soomaaliduna waxay horey umahmaahday markaad adigu is caawisay dadkuna ku caawiyaan oo de waagi hore ma aysan jiri jirin dad u taagan deegaankooda dhulkooda inay wax ka qabtaan taasaa sababtay in dadku ay nasoo ajiibaan ay fahmaan inaan u soconno inaan wax ka qabanno dhibaatooyinkan haysta marka lacaga hadda aan aruurnay runtii ma yara waa adigu waxaan is leeyahay lacag laba boqol iyo adigu shan iyo toban kun oo dollar ah waan haynaa lacago kale oo aan isleeyahay way soo socdaan oo ballanqaadyo ah oo sida kuwaan hadda aan ku helnay oo kale ahna waa jiraan oo waddada kusoo jira waxaan rajaynaynaa marka insha allahu inaysan dhicitonin fatahadihii iska maaragtay sidii sahalka uga dhici jiray ereyada baardheere gobolka intiisa kalena tani bilow weye waan wada gaari doona hadduu ilahay maxaa marka ku doonaysaan inaad ku qabataan lacagtan lacagtan waxaan doonaynaa webiga ayaa wuxuu sameeyey gebiyadiisa ayaa iska jilcay markastoo maaragtay roob ay dhaceen laga soo bilaabo sagaashan iyo sideedii fatahaadihii xoog badnaa oo webiga sida maaragtay ranamliga uu isaga maaragtay fatahi jiray oo biyo xadaaf ay ku yimaadeen wixii ka dambeeya daryeel mausan helin webiga gebiyadiisa lama simin tooga webiga biyaha ku dara ama marka uu biyaha keeno kusoo celiya ruuxooda waa mid walba siduu doonuu maarata u shaqeeyaa waxaan rabnaa marka in la isticmaalo maxaan ku rahdaa cagafyo iyo qalabka loogu talagalay inaan toogagaa sinno afafkooda webigana afkiisa sinno waxaa jiri jiray webiga hareerihiisa magaalooyinka meelaha u dhow dhul biyo xireenaha loogu talagalay markasta webiga uu soo fataho in biyaha ay celiyaan wixii ayagaha dhan waa iska baabi-een dowlad iyo nidaam daryeela iyo dad u taagnaa midna ma jirin waxaan isku dayaynaa marka shaqooyinkii hore oo laga qaban jiray inaan wax ka qabanno oan at least aan samayno daryeel bulshadu ay kaga badbaadi karto fatahadaha joogtada ah marka sidee idinkugu suura gashay in lacagta intaas leeg aad ka aruurisaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanka waxay noogu suura gashay dadka aan u yeeraynay dadaan naqaanay ahaayeen boqolkiiba toddobaatan labaatan inta kalena dad aan naqaanay oo aanu u yeernay baa yaa yaqaanay waxaan samaynay aaladan wasapka ah oo aan kusoo aruurinay dadka aanu kontaktiyadooda haynay oo dal iyo dibadba joogay dheergarad aqoon-yahan maxaan ku rahdaa ganacsato nooc walba bulshada noocyada kala duwan waxaanan ugu magacdarnay gurmudka fatahaadda baardheere waxaanan u sheegnay in maalin walba baco iyo busal la geeyo aysan ahayn baahidu baahidu ay tahay in maarata wax laga qabto meesha biyaha ay ka imaanayaan dadka runtii waxaan aaminsanahay in ay la dhaceen maxaan ku rahdaa qorshaha aan wadno oo ah in dhibka jira wax laga qabtay ee macnaha fatahaadu dhibka ay geysatay aan xal tambarirea loo helin taasaa sababtay ilaa meeqa dhallinyaro ayaa hawshan kula wada oo qayb ka ah oo ka qayb qaadanaya tilaabadan guddiga actifeka ah oo shaqadan sida joogtada u qabta waxaan isleeyahay waa ilaa adigu toban qof oo maxaan ku rahda aan marka hore ku bilownay hawshan odayaal baa jira ayagana degaanka ah oo nabadoono iyo isugu jira ganacsato iyo imaamyo masjid oo ayaguna ka howlgala magaalada baardheere gudaheeda adigu dadkii hawshan bilaabay oo furay maxaan ku rahda baardheere maxaan ku rahda fra relief committee adugu dad toban gaaraya baan ahayn laakiin numberka aan tala gelinaynay oo aan soo gelinaynay oo shaqada nala qabanayay baa aada u tira badnaa media group baa jiray maxaan ku rahda jira qayb waxaa jira dhaqaalaa jiray qayb waxaa jiray maxaan ku rahda hagid oo oo maxaan ku rahdaa talada iyo qaabkay wax u dhacayaan iswadaarsanaya oo kadibna la wadaagayay iyo qolal guud oo ay ka socdeen yabooha iyo wacyigelinta iyo hadba meesha ay wax marahayaan dadka nambarka tirada dadka isqoray kuwa wax bixiyey waxa soo dhacay akoonada dadka ku qoran iyo siday wax u socdaan marka qorshaha idii xiga midkan muxuu yahay ujeedadiinu ma inaad biyaha kaliya ka owdaan baar dheero kadibna aad kala tagtaanba mise qorsho iyo fishan kale ayaad leedihiin
wallaahi horta dee dadka dagaanka kasoo jeeda qof walba meel bay u joogaan maxaan ku rahdaa biyaha qof waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay bal midaan maanta baaba dhib kugu filan dadna qaar waxay diyaar u yihiin ilaa iyo inta ay awoodi karaan inta baahida degaanka iyo dhulka ka jirta iyo dalkaba intay awoodaan inay ka qayb qaadan karaan inay ka qayb qaataan marka haddeer midaan culays ku honasaar marna inaan wax ka qabano deedna midaani maxaan ku raha muuqaalka ayna tuso iyo wejiga ay noo bixiso ayaa waxaan rajaynaynaa in ay wax walba oon dambe oon samayn lahayn ay u noqon doonto furaheeda aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi caafi oo uu rameeyey wariyaha v o eda magaalada nairobi khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada heeskan dabacsan ee aan idinku talagalnay
guud ahaana dhegaystayaal idaacaddeenii subaxnimo ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo asahre cabdi axmed waxaana sidoo kale barnaamij soo saare ka ahaa bashiir abiikar cabdulaahi dhammaanteennu isku duuban waxaan idin leenahay intaynu mar kale dib isu maqli doonno nabadgelyo